galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa isniin bishii nofembar ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa lix iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wax soo saarkii beeraha ee gobolka shabeellaha dhexe oo si weyn hoos ugu dhacay maxay tahay sababtu inta dhulbeereedkaahay oo xooluha iyo dadka ay ku ladnaayeen ay ku dhaqnaayeen laba sano oo wax yar dhiman biyaajiifo wax kastoo dalagahooba abuurkooda soomaaliya meesha ay ka soo baxaan ahayd galeyda digirta sisinta masagada looska waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka ilayska v o eda oo ku saabsan dhibaatada jiitamaysa ee anyaxa uu ku hayo deegaanada soomaalida hadda oo xilliga aan kula hadlayo waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka mudug iyo nugaal oo uu hadda dilaacay koronkoradii iyo kii weynay kii kale oo qangaarkaa hore u joogay ayaxuna wuxuu aada iyo aada ay puntland ula dagaalamaysay ilaa ayo wakhtigaa soo sheegay qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
nin looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda dowladda islaamka oo sannadkii isagoo ku hubaysan aqooni rasaas ku furay tareen ah nooca xawaaraha sare jara dalka faransiiska ayaa maanta maxkamada lagu soo taagayaa magaalada baariis ayuub al khasani oo u dhashay dalka morocco ayaa si xoogan u hubaysnaa markii uu rasaasta ku furay dad rakaab oo saarnaa tareen u kala safrayay magaalooyinka amsterdam iyo baariis islamarkaana ka gudbayay xuduudka faransiiska bishii sideedaad koob iyo labaatankeedii sannadkii nin u dhashay faransiiska mid kaloo u dhashay dalka ingiriiska iyo weliba saddex maraykana oo laba ka mid ah ay milatariga ka mid yihiin hase yeeshee markaasi ay fasax ku jireen ayaa la tacaalay ninkan islamarkaana hubkii ka dhigay khasaani oo da-diisu ay tahay koob iyo soddon jir ayaa ku eedaysan iskuday dil argagixisnimo isagoo ku biiray kooxda dowladda islaamka ee suuriya bishii meeyey amaba shanaad ee sannadkii laba kun iyo shan iyo toban waxaana haddii lagu helo dembigan uu waajihi doonaa xukunka ugu badan oo ah xabsi daayin xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta la kulmaya madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo hogaamiyaal kale iyaga oo yeelanaya wadaxaajooda ku saabsan dhaqaalaha iyo ammaanka pompeo hogaamiye diblomaasiyadda maraykanka ayaa sidoo kale ka qayb qaadan doona ubax la dhigayo dadkii argagixisanimada wax ku noqday magaalada baariis la dagaalanka argagixisada iyo halisaha kale ee dunida ku gadaamana ayaa ah mawduucyada wasaaradda arrimaha dibaddu ay sheegtay in bambeyo uu ka hadli doono kulanka uu maanta la yeelanaya macron waa madaxweynaha faransiiska iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda gian yafis ledrain kooxda ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump ayaa xaddii ka baxay qayb weyn oo ka mida dacwaddii ay soo oogeen ee ay ku raadinayeen inay pennsylvania kaga joojiyaan inay ansixiyaan natiijada doorashada madaxtinimada taasi oo kiiskii kusoo koobaysa tiro yar oo cododa xabasho wax laga bedelay oo laga xareeyay maxkamad heer federaal ah ayaa ololaha doorashada trump ay kaga baxeen doodii ahayd in mas-uuliyiinta doorashadu ay si fican sharci ahayn uga hor istaageen goobjoogayaashu inay eegaan tirinta codka lagu soo dhiibtay boosta ee filadelfia iyo pittsburg dacwadana lasoo koobay ayaa hadda diiradda saaraysa dood ah in degmooyinka u janjeera xisbiga dimuqraadigu ay si aana sharci ahayn codbixiyaasha ugu ogolaadeen inay hagaajiyaan waxyaabihii ka qaldanaa codadkii ay kusoo dhiibteen boosta taasi oo ah jabin ee sharciga gobolka waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in dacwaddaasi ay saamaynayso tiro kooban oo ah waraaqaha lagu soo codeeyay ee gobolka halkaasoo joe biden oo ka socday xisbiga dimuqraadiga la saadaaliyey inuu ku guulaystay in ka badana lixdan kun oo cod gobolka pennsylvania ayay u mudaysan tahay inay ansixiyaan natiijada doorashada saddex iyo labaatanka bishan nofembar ugu dambayntiina afar cirbixiyeen ayaa ku jahaysan saldhig ku yaala hawada sare caalamiga kadib markii lagu guuleystay in hawada loo diro dayax gacmeedka space egs hawlwadeenadii la socday saddex howlwadeen oo maraykan ah iyo mid u dhashay dalka jabaan ayaa saaran howlgalkii u horreeyay ee wareejinta hay-adda nasa ee loo adeegsanayo socdaal ganacsi oo hawada sareah waxaanay hawada sare ee caalamiga ah ay gaadhayaan wakhti dambe oo isniintan maanta iyagoo ku biiraya laba qof oo ruusha iyo weliba mid maraykan ah oo bishii hore halkaasi tegay iyagoo ka duulay kazakhstan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa u safray gobolka florida si uu ugu biiro maamulaha hay-adda nasa jim brinstein uuna daawado sida loo ganayo fiidnimadii axaddii shalay
cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa hoosudhac weyn ayaa ku yimid waxsoo saarkii gobolka shabeellaha dhexe kadib markii muddo sanad iyo bar ka badan uu waxsoo saarka beeraleyda uu xumaaday sida ay sheegeen beeraleyda gobolka waxsoo saarka hoosu dhacay ayaa loo aaneynayaa fatahaadaha keenay in biyo badan ay galaan dhulka beeraha ee gobolkaasi shiine xaashi dalabey waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka shabeellada dhexe wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqan ayuu haddaba uga waramay wax soo saarkooda khasaaraha soo gaaray beeraha gobolka saddex fasal oo isku xigto oo sanad iyo bar ah biyaha dhulka ku jiro hadda waxaa laga dhulkii dhamaa waa laga niyad jabay waxaa hadda laga shakisan yahay biyahan hadda socdo hadday baxaan xitaa in la tabco iyo inaan la tabcinba dhulkii dhammayshooga laga qaado degmooyinka uu ka kooban yahay iyo tuulooyinka uu ka kooban yahay meelaha baadiyaha oo korkore meelo yaryar ayna gaarin waa jiraan laakiin inta dhulbeereedkaahay oo xooluha iyo dadka ay ku ladnaayeen ay ku dhaqnaayeen laba sano oo wax yar dhiman biyaajiifo
marka waxyaabaha gobolka lagu beeri jiray ama wax soo saarka noocyada kala duwan khasaaraha uu ku dhacay maxaa nooga sheegi kartaa
khasaarahaas horta wax kasta oo dalag ah ooba soomaaliya laga beero wax kastoo dalagahooba abuurkooda soomaaliya la meesha ay kasoo baxaanayaen galeyda digirta sisinta masagada looska waxa ayuu nuuc qudaarta ah bocorka kala nuucnuuc ah yaanyada ama tamaandhada war wax kasta oo la isticmaalo waxaan aan hilibkaba ka ahayn xoolaha ooba dhul ka soo baxo abuurka soomaaliya yaallo waa ka wada baxayeen giddigoodna khasaaraha waa isaga mid geedihii cambahahay oo webiga dhinacyadiisa ku yira doolooyinka dhulka doolada loo yaqaano ku yiilay markay biyihii hal sano iyo bar geedaha salkooda ku gaareen salkihii ka qurmeen ayagii dhameeba waa qalaleen eberoa boqolkiiba waxa ka nool afartan ama soddon
marka dadkii beeraha ku tiirsanaa kuwa dhaqaalaha haysta loo shaqeeyo iyo kuwii shaqaalaha ahaa ee beeraha ka shaqaysanaya ayada bal noloshooda ka waran sidee noqotay
hal meela la ysugu tegaybu ninkii hantiilahay oo beer lahay oo isaga loo shaqaynayay saddex fasal markuu dhulka ku darmay oo hantidiisii baaba'day kii ka xoogsanayay oo ninkaas beertale ka xoogsanayay iyo kii beerta iska lahayba waa isku hal haba isma dhaamaanba waa iska soo horjeedaan macluul aan caadi ahayna ka jirto ninkii xoogsadana meel ku xoogsada ma haayo kii beerta iska lahaayo hantiilahayo loo shaqey jiray hantidiisii damay noqotay beerihii biyaa iska fadhiyo isaga jiro waa adiga boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sagaashana seera ah oo wax noolo maalmeeda aan heli karin boqolkiiba tobanaa weli dhaqdhaqaaq kusii dambeeya dadkii ganacsatada ahaayo xoogaay jeebkooda buurnay dadkaasay xoogaa nafta kusii dambaysaa inta kale wax ka warhaayana male cid ay wax dhibaatadooda looay u sheegtaanna male ayagiina waa kuwan waaba iska horyimaadeenba qof qof dadku haddii masiibadu ay timaado inuu wax kala reebto wax kala haray ma jiraan qofkii wax haystaa loo faka jiray markay xaaladda xumaato qofkii wax haystaa loo dadkii haddii isku wada hol noqdeen marka oo kii loo shaqaynayey iyo kii wax u shaqaynayey ay hal meel yaa loo sheegaa marka qiimihii raashinka iyo waxyaabihii aad soo saari jirteen haddii aad tihiin beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe maxaa qiimahooda isbedeloo ku yimid
horta wax la waayaa jira sidoodaba oo sida biyuusay u go-een la waayeyba oo haddii lacag kasta aad ku raadid horta aadan arkaynba waxaa u badan qudaarta ayadoo wax kastaba waa u nugushahay kaydna ma gasho taas horta waa u dhammaatay waxaa soo helay marka wixii daruuriga ahaayo ama galeydii sisintii masagadii digirtii waxyaabaha noocaasa xilligii markuu caadi ahay oo biyuu intu yimaadaan ay baxaan la beera jiray oo ilaa ay ka soo go-aan biyaha laga badbaadi jiray galeydoo kale markaan ka soo qaado kiishka kontonka kiilaaho saddex boqoloo kun oo shilin soomaaliya oo ahaa hadda waa hal milyan oo shilin soomaaliya ama waa afartan doolar meeshuu labaiyo toban doolar ka ahay markii xaaladdu caadiga ahayd hadda waa afartan doolar galeyda dalagii ka bixi jiray gobolka shabeellaha dhexe oo goboladaas aadi jiray shabeellaha dhexdeeda hadda digirtu waa todobaad lixdan ilaa toddobaatan doolar galeydana waa afartan doolar koombada toban kun saddex kun lagu gadi jiray shilin soomaaliya marka la yihahdo hadda waa toban kun tobanka kun waxay u dhigantaa marka loorkii milyan lacaga milyankiina waa afartan doolar
marka hadda waxyaabaha aada beertaan oo aada leedahay ilaa iyo xilligan dadaalaan sameynay oo weli waa wadnaa maxaa nooga sheegi kartaa qiimahana maxaa nooga tilmaami kartaa
niyo waxaa jira horta dad aada u dadaalo oo tiro yar ah oo dadka boqolkiiba hal ama laba ah oo lacag intay isku dardarsadaan baldoosare iyo baalayaal qalabkan culculus intay isticmaalo boqol hegtaroo kalea laysku goynaa konton hegtara laysku goynaa laba boqoloo hegtara laysku goynaa biyaha laga xadidaa si adiga mitidnimaah oo aad u dhib badana looga shaqaynaa dalaga meeshaas ka soo go-o haddayba biyaha ka badbaadaan ama masiibooyinka kale sida ayaxoo kale iyo waxa lamida ay ka badbaadaan waa qaali xabadda qaraaheed oo shan kun lagu cuni jiray waa shan doolar shan doolar waxay ku tegaysaa suuqyada suuqa loo iibgeyna beerta haddaa ugu tegtidna laba doolar ama saddex doolar laga siinaya meeshii haddii dadkii masiibo hoos uga habsato korna cid ka warqabto xitaa caalamka ugu celo dhaaminaysa aysan jirin dadku masaajidaday ka qanuudaan waa ilaahaa la tuugaa wax kaloo gurmada iyo wax la qiyaasa iyo ilaahay xaggiisa waxaa laga sugayaa naxariis kaasi waxa uu ahaa shiine xaashi dalabey oo ka mida beeraleyda gobolka shabeellada dhexe oo u waramayey xuseen xasan dhaqane haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii elayska v o a waxaana soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda bartamihii sanadkii hore ee ayaa ayax waxaa laga soo sheegay meelo ka mid ah geeska afrika markii dambena horaantii sanadkan lagu arkay gobollada waqooyi iyo kuwa dhexe ee soomaaliya bishii februari ee sanadkan sii dhammaanaya ee ayaa soomaaliya waxay ku dhawaaqday xaalad qaran oo degdeg ah taasoo ay kaga jawaabaysay ayaxaasi oo dhibaato ku hayay dadka duunyada iyo degaankaba cabdi maxamed xasan waa agaasimaha waaxda badbaadinta dhirta ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna ka mid yahay khubarada ku howlan la dagaalanka ayaxa barnaamijka elayska v o eda ayaa weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sida ayaxa uu soomaaliya kusoo gaaray walaal aadaa u mahadsantaha waa su-aal aada u muhiim ah ayaxa horta ugu horeyn wuxuu kasoo galay badacas bartamihii sanadkii tegay dhinaca yemenon ooga yimid wuxuu ku tarmay dhul beereed iyo dhul daaqsine oo gobolada waqooyi markaan leeyahay yani puntland iyo somalilan sidoo kale octoobar kii waxaa jiray raxan ayaxa oo ka timid etoobiya kuwaas oo xuduuda etoobiya oo aan la leenahay soomaali dhanka gobolada dhexayla iyo puntland iyo somalilan kasoo gudbay kuna tarmay gobolada u dhow xuduudaha kaasoo ugu dambeynna disembar markay ahayd ayaxay hore noogu yimid bishii luuliyo iyo ayaxay octoobar noo yimid oo isbiirsaday waxay usoo gudbeen koonfurta soomaaliya disembar markay ahayd aakhirka disembar ama yani dhammaadkii disembar kaasoo ugu dambeyn usii gudbay kenya waa gartay ilaa iyo hadda meelaha uu saameeyey iyo baaxadda dhulka uu saameeyey maxaad nooga sheegi kartaa intii lagu guda jiray sagaali tobankii iyo labada kun sagaali tobankii ilaa iyo bilowgii laba kun labaatanka u dhowaad yacni boqol kun oo hektaar oo dhul beereed iyo dhul oo daaqa isugu jira uu saameeyey ugu yaraan yacni afartan iyo afar degmo oo waddanka ka mid ah laga soo bilowbo abriil ilaa iyo luulio oo sanadkan labada kun labaatanka wuxuu saameeyey guugi aad haddaan ka hadlaya kow iyo soddon degmo oo isugu jira gobolada waqooyi ilaa iyo gobolada dhexe marka waqti xaadirkaanu joogno sebtembar ilaa iyo octoobar labadan bishii labadii bilood lasoo dhaafay ilaa bishaan wuxuu kusii faafay yani ugu yaraan afartan iyo saddex degmo oo waddanka oo dhan oo isugu jira gobolada waqooyi gobolada dhexe ilaa gobolada koonfureed cabdi waxaa jiray innagana aan hore idaacaddan uga sii daynay in qaramada midoobey iyo hay-ado caalamiya oo iskaashanaya iyo dowladda soomaaliya la dagaalanka ayaxa loo qoondeeyey howlwadeenno iyo diyaarado bal dagaalka lagula jiro ayaxa iyo hawsha aad wadaan haddaad wax yar faahfaahin naga siiso maxaa lalahay waddanka waxaa joogo shan diyaaradood oo afar helicopter ama diyaaradaha otomaatig u kaca iyo diyaarado diyaarado oo kuwa nooca kale iyo gawaariya jirto oo haaman oo otomaatig ay saaran yihiin oo dadkii waa loo tababaray gaar ahaan saddexdan gobolada oo saddexda maamul goboleedka somalilan iyo puntland iyo galmudug waxaas waxaa socdo saxana socdo oo intaan meel control ama xakameyn loo aadin meesha waa lasoo saxmiya ayax ma jooga ha yani marka isagoo le g p s coordinate ama yani global position systemka iyadoo la isticmaalayo marka howlo adagaa ka socota gaar ahaan marka usoo gudubna gobolada koonfureed insha allah asbuucan gudihiis waxaan rajeynayna yani ku dhawaad soddon degmo oo gobolada koonfureed oo saddexdan maamul goboleeda koonfureed oo hirshabeelle iyo iyo koonfur galbeed iyo jubbaland in agabkii iyo daawooyinka lagula dagaalaa la gaarsiin doono insha allah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jira laleeyahay oo dad badan oo maaragtay khubarada ka faalloota arrimaha suntan lagu buufiyo ayaxa iyo beeraha iyo ka hadla waxay leeyihiin waxay u baahan tahay in la hubiyo sunta ayaxa lagu buufinayo waxyeelada ay u geysan karto muddada fog degaanka iyo duurjoogta arrimahaas ma ka fikirteen aada umahadsanta waa su-aal aad u wanaagsan horta aan aan ku xusuusiyo howlgalkan oo lagula dagaalamayo ayaxa sunta loo hadda aan isticmaalno soomali lagu isticmaalo maa sun oo kiimika ah waa sun asalkeedu yahay noole ama loo yaqaano biobeside kaasoo oo u gaara ah ayaxa aan waxyeelan u lahayn deegaanka iyo iyo bulshada intaba marka hadda kiimika ilaa hadda kiimika lama isticmaalin wax sun kiimika soomaaliya laguma isticmaalin oo oo dowladda og tahay yani marka baqdin ma jirta aad qabtaan in dhulbeereedkii sanadkan beeraha kasoo bixi lahaayeen maadaama roob badan uu soomaaliya ka da-ay cabsi ma ka qabtaan in beeraha uu ayaxa saameeyo oo wax soo saarkii beeraha sanadkan uu dhibaato ku timaado ha dabcan dabcan dabcan cabsi cabsi xooglaha jirto hadda ayax hadda koonfurta joogo oo gobolada koonfureed joogo waa ayax qaangaare marka cabsida ugu badan waxay ka imaan kartaa koronkorada ama hobriska ama jiilka cusub oo hadda dhalan doona waa ayax hadda soomaali joogo waa ayax qaangaare waa helay duruuf deegaan oo waxaan ka wadaa yani dhul qoyaan oo waxyaabaha saaciday ka mid tahay ama yani oo tarankiisa kor u qaado marka dhulkii oo qoyaan ayaxay qaangaare isbiirsaday marka cabsida ugu badan waxay ka imaan doontaa koronkorada oo dhalan doonta amaba dhalatayba yani hadda gobolada puntland iyo galmudug iyo somaliland koronkoraa ka jirto walow hadda koonfurta ilaa hadda aan lasoo sheegin lakiin usbuucida soo socda laftirkeeda koronkoro inay dhalan doontaan filinaya waxaan dhihi lahaa beeraleyda ama bulshada intuba yani waxaan kula talin lahaa in cududooda ay mideeyaan oo aan qof qof loola dagaalin ayaxa in loo diido inuu dhulka dugo si uusan u dhalin sidoo kale inay wasaarada lasoo xiriiraan si xogtii ayax ay ula wadaagaan yan dadka baadiyaha jooga oo kale si xogtii ay ula soo wadaagaan wasaarada yani hadday noqon lahayd heer heer maamul goboleed ama heer federaal marka waxaan kula dardaarmi laha haddii koronkorada hadda la filayo markay soo baxdana inay godad u qodaan ay ku aasaan yan oo si aanan mar kale usoo bixin yan marka iyada dhaqdhaqaaqeeda aad u xadidan yahay marka godad inay qodaan cudud laakiin waxaan kula dardaarma marba cududooda inay mideeyaan qof qof aan ula dagaalin ayax ayaa toddobaadyadii dhowaa lagu arkay deegaano ka mida gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyadoo maalmihii u dambeeyeyna lagu arkayey deegaano ku dhowdhow magaalada muqdisho cabdirashiid aadan guure oo loo yaqaano qoorey waxa uu ka mid yahay dadka ku nool deegaanka ceel gaal ee gobolka hiiraan oo isna toddobaadkan lagu arkay ayax fara badan oo raxanraxan u socda ayax fara badan ayaa na gudbay shalay maanad baraad meeshaas marka beero badan uu ku habsaday oo beerihii ceelgaal ku yeelay marka waa lala dagaalamo oo waa la kiciyey ayaxaas marka waxa waaye waxyaalo fara badan uu noo geysta ma garatay wuxuu naga soo galay dhankan waqooyiga oo kelilka shanaad iyo dhankaa kaleo gobolka hiiraan iyo galgaduud ay iska qabtaan dhankaas uu naga soo galay dhowr meelood oo mataqaanaa oo saf ballaaran aho oo dhowr meelood oo soo maray soona ceelgaal waa mariyey algaal ilaa buuraha dhanka waqooyigu aadan oo dhan ilaa dhul beereedka meesha ku yiri wuu maray wuxuuna u gudbay dhankan koonfur dhulka markaad soconaysid qofka bini-aadankaa intay cagta dhulka dhigto ma arki kartid haddaa usoo laabta dhanka beeraha beeraha xooga loogu kiciyey xabad nogo tayaa kalax nogo tayaa bir laysku qaraaca nogo tayaa caagado la garaaca nogo tayaa adiga kollayba oon in allaale intii la qaadi kara ayaa mataqaanaa beertiiba weeraan afartan qofood soddon qofood aa la geliya ma garan xasan cali warsamee gorod oo ka mid ah dadka ku nool gobolada dhexe ayaa ka mid ah dadka uu ayaxa dhibaatada u geystay barnaamijka ilayska v o eda ayuuna u warramay aniga beer baan meel ku lahaa magaalada galmsoor cadceedeeda galbeed ah oo u dhow abuur waxaan ku abuurtay digir iyo qare iyo waxa uun raashinahoo kale oo gelley la yidhaahdo ayagii markay soo baxeen oo ay soo istaageen oo laba dhegood iyo wixii uun ka badan ilaa saddex dhegood ay yihiin baa ayaxu ku degay koronkoradiina waa u dabamartay kurtunkii ugu dambeeyey bay qaadeen duunyadii iyo asagii asagaa daaq badan sababtu waxa weeye hameen iyo maalinba makhluub ilaahay cadadkiisa rabbi uu u xisaaban yahay weeye dhib badan buuna ku hayaa wuu ka fara batay deegaankii wuu buuxiyey xoolihii meesha uu marahayo ama yacni ku dhalay ama uu ku hagaago qurun ka soo urahayaa geeli ka cararay arigii ka cararay ilaahay idamkii yaa waxaasu ku yimaadeen laakiin khatar badan oo dalkii iyo dadkii aad u saamaysay nacfigii uu diciif geliyey ilaahay soo saaray yaa dhibkaasaa ka dhacay bioda waxaan uga warramaynaa in xaaladdayadu meeshaa bahalkaas yimid dhib uu nagu hayo ilaahay baanan ugu samirsan nahay adduun weynahana waxaan u sheegaynaa bal wixii hadba la danayn karo oo la qaban karo in naloo qabto xirsi muuse isna waa guddoomiyaha guddiga deegaanka galinsoor ee gobolka galguduud waxa uu sheegay in deegaankaasi uusan weli ku arag cid ayaxa kula dagaalamaysa meeshaan timid oo diyaarado wax buufinhayo ayaxa buufinhayo la dirirhayo horta annagu maana arag subaxii saakay aha aniga baadiyahan kalsoor hoos yimaadaan aaday meel ka mid ah muddo aan is leeyahay waa hal saac gaari waa wadana halkaas saac waxaan ku dhex soconnay ayax socda oo ishaysta baan dhex soconnay marka xaaladdaas waa dareemi kartaan culayska meeshaa ka jira oo ummad tiro badanoo hooldhaqata ay ku nooshahay waxa ka socda ayax cid la diriraysana maana arag ama diyaarada ahaato ama cid kaleto si kale
maamulka puntland ayaa ka mida meelaha uu sida weyn u saameeyey ayaxa wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka ee puntland cabdirashiid cali geele oo u warramayay barnaamijka elayska v o eda ayaa uga horeyn faahfaahinaya xaaladda ayaxa ee deegaanada puntland puntland wuxuu yimi laba kun iyo sagaaliyo toban bishii afraad ilaa iyo wakhtigaana wuu joogaa maalinba meel buu marayey maalinba xaaladiisu meel bay taagnayd khasaaruhu khasaaro ballaaran oo uu geystay daaqsimaad daaqsintii xoolo way daaqayeen iyo naqii iyo dhartii waad garan kartaa dee meel ayax ku soo habsaday oo uu fadhiistay dhibaatada uu geysan karo runtiina waxaan isleeyahay baaxadda ay puntland ku fadhidana waa dareemi kartaan waxaan isleeyahay wuxuu aada iyo aada u geystay khasaaro badan hadday noqon lahayd beerihii iyo hadday noqon lahayd daaqsintii xooluhu daaqayeen wax hadda dee lasoo koobi karo maaha puntland ayaa kala tacaalaysay ayaxa ilaa iyo labada kun iyo sagaal iyo tobankii dhanka hawada iyo dhulka waxaana ay xilligan kula dagaalamaysaa gobolada mudug iyo nugaal iyadoo adeegsanaysa diyaarado hawada ka buufinaya iyo baabuur ay haamo waaweyn saaran yihiin iyo shaqaale loo tababaray sida uu ku waramayo mar kale cabdirashiid cali geele hadda oo xilliga aan kula hadlayo waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka mudug iyo nugaal oo uu hadda dilaacay koronkoradii iyo kii weynaayo kii kale oo qangaarkaa hore u joogay ayuxuna wuxuu aad iyo aad ay puntland ula dagaalamaysay ilaa iyo wakhtigaan soo sheegay iyadoo ay garab taagan yihiin hay-adaha aan wada shaqaynta leenahay avaw dowladduna waxa keliya ay hadda ku mashquulsanayd ay siday ula tacaali lahayd oo la dagaalami lahayd la dagaalanka ayaxa meel fiican buu maraysaa runtii shaqo fiican baa la qabtay maadaama maalma meel ay joogtay uu hadda ka soo baxay buuraleydii calmiskaad iyo calmadow uu hadda marayo deexdan aanu isleenahay halkaas iyo inaanu ku aftusoo insha allahaan kula dagaalami doono koronkorada intayan xoogu dilaacin timan badan baa jira shaqadu way socotaa wadamada horuu maray ama awoodda u leh in si dhab ah ay ula dagaalamaan ayaxa ayaa isticmaala hanaan ugxanta ama ukumanka ayaxa lagu baabi'iyo ka hor inta aysan dilaacin laakiin la dagaalanka hadda soomaaliya lagu hayo ayaxa waa un in sun lagu weeraro marka ay ugxaantaasi dilaacdo sida uu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka ee puntland cabdirashiid cali geele ayuxu markuu meel dego weliba dhulka rayska leh wuu ugxanta ku aasaa anana standarka weli maanan gaarin ah in ukuntu meesha ayuxu tegay ukunta kahor inaa ka hortagno laakiin standarka on gaarre waxa weeyaan marka uu dilaacaba meesha uu ka dilaacayo markaba inaanu ka jawaabno oo intuusan duulin aanu halkii ku baabiino sidoo kale ayax ayaa saameyn xoogan ku yeeshay deegaano badan oo ka tirsan gobolada sool iyo sanaag baashe axmed xasan oo ka mid a xoolodhaqatada gobolka sool ayaa ka hadlaya saameynta xoolodhaqatada uu ku yeeshay horta xoolihii wayba dideenba mar alaale markii ay bahalkan arkeen ayay xoolihii waxay sameeyeen didis dadkiina wuu yaabay waxba waa la arki waayey wuxuu sameeyey sida duufaantii oo kale buu dadkii u qabsaday marka bahalkani waxyaalaha uu ku sameeyey waxa weeye dhulkii horta wuxuu ka dhigayaa abaaro aa moodo inaan weligeed roob helin misna wuxuu samaynayaa wuxuu uu cunaya dabadu ka dhigayaa xoolihii way ku xanuunsanayaan haddii meesha wax yaroo dambe ka soo baxaan xanuun bay iyagiina u keenaan xoolihii oo in layslahaa waxaa laga soo kabanayaa abaartii sima ama la islahaa jilaaladan dhacay waa laga liibaanayaa dadka iyadoo misna karoona feerasyo iyo xanuunna jiraan oo baahiyahaasi jiraan abaartii simoo laga soo doogay markiiba xilligii laga soo kaban lahayo misna leeyi karoona feeras wax la yidhaahda baa jiro oo qofkii qof ehelkiisa wuxuu soo diri lahaana waxaa ku dhacday inuu yidhaahdo korona feras baaba jira waddankii oo dhibtaasaa ka jirta kii mid caawin lahaanoo ama mid kale wax la cuni jira inuu yidhahdo korona feras baa jira dhibtaas culayskaas iyada uu jiro xanuunada ahi allah inooga sahlay ayaa markaa abaartii misna waxaa ayaxani wuxuu kusii noqday isaguna korona aamine ow daahir af qarshe iyana waxa ay ka mid tahay beeralayda gobolka sool waxay sheegtay in ayaxa uu saameyn ku yeeshay labadaba dalagii beeraha iyo dadkii ku noolaa wax soo saarkooda baalkaasu saameyn weyn buu nagu yeeshay dadkii oo dhan dhaqaalodii hoos bau dhacay haddaan kaaga warramo dalagyadii aanu soo saari jirnay iyo tacabkii beeraha aanu gelinay wax uu ka tegayba ma jiraan wixiiba isagaa laqay hal habeen meesha uu fadhiisto waa abaar in roob ku da-ay iyo inay beer ahayd iyo qoryo soogsoogan mooyaane wax yaalaaba ma jiraan marka halkaa waxaa ka dhacay dhaqaale aad iyo aad u hooseeya oo ay noqotay in dhul kale khudaartii laga doonto oo dadkii magaalada joogay deegaanka ah khudaartii ay ku qaaligarowdo oo kiiladii basasha ahayd ay gaadho hal doolar iyo wax ka badan yaanyadu iyadu daaba waxay ku gaadhay waxay ku gaadhay hal doolar iyo badh aad iyo aad buu mujtamacii mandaqada ku noolaa dhibaatada ayux uu u saameeyey kii beerta beertayna beertii way ka baabaaday kii ku hoos noolay ama ka iibsanayay ama cunayeyna waxay ku noqotay dhabarjab oo waxaa gaadhay waxaa ku dhacay dhaqaala burbur isuduwaha wasaaradda beeraha somalilan ee gobolka sool axmed maxamed ayaa isna ka waramaya waxyeelada ayaxa uu ku hayo goboladaas runtii waxa iyadoo roobabku ay yaryihiin buu haddana meel allaale meeshii uu roobku helay isagoo aan hogoshiiba yacnaa ayan qaadin ayuu gebigeediiba yacnaa wuxuu ka dhigayaa digada wuxuu kaga tegayaa koronkoradii koronkoraduna waa dhibaatada ugu weyn ee yacnaa muxuu ahay ayaxtag eelna reeb ay ku soo baxday deegaanada uu aad iyo aad u sameeya waxaa ka mid ah degmada taleex sida beeraleyda xalin muxuu ahay degmada laftigeeda laasawrdan godaalo carooley degmada xudun deegaano badan dooxooyinkii waaweynaa ee shimbiraale iyo muxuu ahaayey dhumay gobolka sool degmada laascaanood meel lamaba uusan dhaafin runtii wuu saameeyey baan odhan karaa gobolka oo dhan dhammaantii sidoo kale deegaanada uu ayaxa saameeyey waxaa ka mid a gobolka awdal ee somalilan maxamed nuur suldaan waa qabiir dhinaca beeraha ah oo horey ula soo shaqeeyey wasaaradda beeraha ee somalilan iyo hay-ado kale oo dhinaca beeraha ah waxa uu ka waramayaa waxyeelada ayaxa
ayaxu waxaa ka mid yahay waxyaalaha dunidu iska kaashatay ee wax soo saarka dhaawaca nolosha biniaadamka ay ku tiirsan tahay waxaa jira ayuxu meelo uu ku tarmo waxaa la yidhaha recession areas marka ay dowladii rabto inay la dagaalanto ayax ama ay saadaashiisii gacanta ku hayso waxa weeye waa la saadaaliyaa waa laga hortagaa sababtoo waa cadow aada u halisa waxaa la ydhahaa wuxuu ka mid yahay migratory bestis baa la ydhaha migratory bestisku waa kuwa macnihii sida duufaanka wax u yeela dalagyada iyo waxa biniaadamku ku tiirsan yahay sida digirta iyo ayaxa labadaasi waa isku bax waxa loogu magacdarayna waa waxyeeladooda oo ah mid sida duufaanta duufaan dal ku dhacday oo kale meesha ay hal mar ku dilaacaan ay iswoomisba noqoto waxa weeyaan halkaa cuntadii iyo dalagii laga filayay lagama helo markaan u soo noqdo ayaxii sanadkan dilaacay wuxuu ahaa mid aan marka hore saadaashiisu liidatay ama aan loo diyaargaroobin sababtoo ah waxa weeyaan muu noqdeen ayaxu ma soo noqnoqdeen haddii lagula dagaalamo goobta taranka wuxuu ku tarmaa xeebaha iyo buurleyda dabeedna halkaas ayaa macnihii ama lagu buufiyaa laga hortagay qayladhaantu hadday horrayso oo hore loo sii sheegana waxay noqon lahayd in east africa laysla kaashado degdeg wax looga qabto waxay noqotay agab la'aan iyo dhaqaalo la'aan badanna way iska jirtay dabeedna waxaa dhacay in bahalkii ku tarmo dhulkii wax soo saarka laftigeeda uu meelo badan ku dhaldhalo uu uga reebo dabeedna xilligii lala dagaalamayey wuxuu noqday mid macnihii kolba meel meeshii waa laga buufiyey layidhaahda haddana kusoo laba noqdo kusoo laba noqdo dhowr goor suldaan ayaa sharaxaya sida ayaxa uu cuno dhirta iyo dalagga beeraha dhammaan waxa weeyaan baalkani wuxuu cunaa wax alla wixii gariina caleenta cagaaran oo dhan buu cunayaa cagaanta caleenta cagaaran markuu cuno geedkii ma tarmayo waxa weeye waa geed madaxii laga jaray buu noqonaya caleentu waxay samaysaa nolosha geedka kobcisaa dabeedna ubaxaa dhalaa markaasaa midhuhu dhashaan haddii geedkii caleentii laga diirto la xagto gebigiisii baacjiriftii dee muxuuba dhalayaa waxba dhali maayo uma uma kala aabba yeelo beer waraab iyo beer roobaad waa iskugu mid geedkii caleentii ku taalee xoolihii cuni lahaayeen markuu isagu dee diirto waxa weeyaan mararka qaarkood waxaa hadhay istag xubnaha hadhaya hadhuudhkoo kale waxaa hadhaya xubnaha caleentii wuu ka diiranayaa mar haddii dee nafaqadana waxay ku jirtaa caleenta xooluhu waxa weeyaan geedkiiyo macal caleentiisiina bay cunaan oo loo dhigaa mar haddii dee geedkii caleentii laga uu ka diirtay macnihii waxa weeye kulle calafkii xoolahana uu dhibaato weyn way gaadhaysaa sida uu daaqaba u waxyeeleeyey dhulka qaarkood marka waxa weeye dee waa aafay nagu habsatay oo aan loo sii tabaabushaysan keliya ma aha soomaaliya ee waxa uu sidoo kale ayaxa saameeyey deegaanka soomaalida ee ethoobiya toddobaadyo ka horna waxaa halkaasi booqasho ku tegay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo u kuuragelaya xaaladda deegaanka wasiirka warfaafinta ee dowla deegaanka soomaalida cali bedel maxamed ayaa waxyeelada uu ayaxa ku hayo gobolka uga warramay barnaamijka elayska v o eda ayaxni maro badan buu dowladda deegaanka soomaalida kusoo noqnoqday dhibaato markaa xagga beeraha uu geystay oo badan way jirtaa maaragtay laakiin dadaalo badan oo dowladda dhexe iyo dowladda deegaanku ay iska kaashadeen way jiraan lagu dagaalamaya ayaxa waxaa jira saas horqabtada maaragtay diyaarado loogu talagalay inay buufiyaan ayaxa la dagaalamaan oo ku sugan maaragtay magaalada dirab iyo magaalada jijiga marka saad sheegtay saameyn badan uu keenay oo ayaxu keenay way jirtay laakiin hadda waa laga soo kabanaya meelaha uu tegayna ra-iisul wasaaruhu waxay sawir fiican uu ka helay jiritaanka ayaxa inuu ayax dhibaato ku hayo codkaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowla deegaanka soomaalida ethoobiya cali bedel maxamed wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegaynay waxyeelada ayaxa uu ku hayo dhulka soomaalida intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay
haatanna kusoo dhowaada xubintii aad maqli jirteen ee dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay seenab abuukar maxamed
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban madaxweyne farmaajo ayaa isbeddel ku sameeyey toddobaadkan maamulka gobolka banaadir waxa uu magacaabay mas-uuliyiin cusub halka kuwo kalena uu xilalkii ka qaaday xilli marxalad doorasho ah uu wadanku gelayo dadka qaar ayaa qaba in isbeddelka uu muhiim u yahay howlaha maamulka halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin in isbedelada badan uu dib u dhac ku keenayo shaqadii socotay waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay cilmiga siyaasadda ee xiriirka caalamiga ah iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaana hadalka ku horeeyey nuur sheekh cusmaan isbedelku mar walba waa uu wanaagsan yahay sababtoo ah waxaa weeye isbedel haddaana lagu samaynin xafiisyadan waa xafiisyada loogu talagalay in bulshada loogu adeego adeegii bulshada oo xafiiskaas uu qaban lahaa haddii laga gaabiyo mas-uulka meeshaas ka ana haddii mar iyo laba iyo saddex intii lala xisaabtamo la yidhah war shaqadii adeegyadii bulshada loo qaban jiray waad ka gaabisay la yidhaahdo uu qaban waayo waa qasab in isbedel lagu sameeyo isbedelkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha sistamka dawliga ah oo waxa weye lagula xisaabtami karo dadka xafiisyada jooga wey marka waan soo dhoweynayaa marka koowaad isbedelka lagu sameeyey gobolka banaadir waana muhim in mar walba lala xisaabtamo xisaabtankana number one waxaa ka ah de maanta ninka dambe hadda yimidna wuu ku quusanayaa ilaan sida kan hadda looga qaaday baa looga qaadaya wey haddii adeegii bulshada loogu talagalay uu qaban waayo oo bulshadii iyadoo canshuurtii laga qaadayo maalin walba shaqadii ay socoto oo dukaanka ugu yar oo gobolka banaadir ku yaalla canshuuri ayna ku baaqanin maanta adeegyadii bulshada ee danta guud loo qaban waayo waa qasab in lala xisaabtamo isbedelkuna waa fiican yahay baan leeyahay waana soo dhoweynayaa isbedelka lagu sameeyey gobolka banaadir daahir cabdulaahi anigu waxaan u arkaa isbedel inuusan waxba uusan soo siyaadinayn waayo intii qof cusub la keeni lahaa oo hawsha ku cusub intuu shaqada la qabsanayo iyo wixii uu raba inuu qabto halkaa waxaa ka imaanaya dib u dhac weyn marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay hay-adahan maamulka gobolka banaadir isbedelka lagu sameeyey xilli loo baahnaa ma ahayn xilli waxay ahayd ayagii cadaadis in lagu saaro inay shaqadii haddii xoogaa dhaliil ka timaado ay sii wadaan waayo shaqadan dad muddo soo hayay bay ahaayeen dad garanaya sida loo turxaan bixin kara bay ahaayeen laakiinse shaqsi cusuboo hadda la keenay intuuba xafiiskiisii la qabsanahayo baa wakhtia marka anigu waxaan ay ila tahay ama aan aaminsanahay in isbedelka lagu degdegay wakhti loo baahnaa inaysan ahayn waxay ahayd ina maamulkii hore oo meesha joogay hawsha uu sii wado dhan markaan u fiirinnana dee gobolkoo dhan baaba waxa ka jiray weligood ama maamul kasta oo gobolka jooga ayagu dee xukuumadihii hore ama maamulkii hore oo joogay bay la mid yihiin waayo gobolkan ama guddoomiye ha ahaado ama maamulka ka hooseeya ha ahaado waxqabadkii dhabta ahaa oo la rabay ina loo qabto marna looma qaban laakiinse taymkan iyo xilligan ma ahayn in isbedel lagu sameeyo aad baa umahadsan tahay daahir waan kugu soo laabanayaa nuur sheekh cusmaan waad dhagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in isbedelka uu caqabad ku yahay shaqada guud ahaan sidii ay hawsha ku socotay adigana isbedelka mid muhiim u ah baad u aragtaa nidaamka maamulka
waa mahadsanyahay horta daahir waxaan moodaa inuu iska qarinayo waxyaalaha meesha ka jira waxaa weeye xafiisyada dowladdu waa ay kala duwan yihiin sideedabana xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska gobartooraha gobolka inta u dhaxaysa bay dowladdu ku jirtaa w xafiiska madaxweynaha oo ugu sareeya xafiiska minishiibiyada dowladda hoosaan ugu hooseeyo dowladnimada w intaas connection iyo xiriir baa ka dhexeeya haddii maanta xafiiska ugu sareeya dalka uu maanta uu arkay danta guud ee gobolka banaadir inay cadiban tahay inuu dhib jiro in bulshadii ku dhibaataysan tahay in saddexdii milyan ee gobolka banaadir ku nooleed maanta ay meel cidlo ah fadhido oo wadooyin la mara laayahay ninkii danta guud u qaabilsanaa iyo raggii kale maaliyadda iyo ku-xigeenadii iyo xogayntii iyona kulligood ay magaaladii dhinac ka degan yihiin hade maanta waxa kaliya ee lagu samayn karaa waxa weeye xafiisyadu nimanka niman shaqeeyo iyagu intay subaxii degmooyinka iyo tagaan ma ah waa niman xafiisya fadhiya oo bajad leh oo dhaqaalo leh oo nimankan shaqadoodu waxay tahay xafiis diyaarsan oo warqadihiis iyo wixiis yaallaan ayay tagaan way saxiixaan wayna shaqeeyaan wey marka shaqo u baahan maanta brosees dheer in la maro ama waxa weye la qabsiya u baahan ma aha wey ninka lasoo magacaabo waa inuu shaqadii danta guud hore ka bilaabo wey ilaan waxa weeye dhaqaalihiisa iyo wixiisana waa leeyahay gobolku hadda wax la dhisi ma ahan oo wax dhisan oo borsay soo shaqaynaya wey rag badan oo boqol ilaa dowladdii iyo ka warba shaqaynaya baa jira marka maanta wax hadda loo baahanayo ama la dhihi shaqadii buu la qabsanaya maanta ma jirto wey qofku waa inuu shaqo qabto shaqadiina waa inay ka muuqato bulshadii loo adeego wey xafiisyadii bulshada loogu shaqaynayay hadday gaabis noqdaan madaxweynaha iyo dadka kale ka agdhadhow waxaa la rabaa inay la xisaabtamaan wey daahir cabdulaahi waad dhegaysanaysaa nuur sheekh cusmaan waxa uu ku doodayaa in isbedelka uu muhiim u yahay shaqada maamulka si wax looga qabta dhaliilaha iyo tabashooyinka guud ahaan jira adiga taa maxaad ka dhihi
saynab anigu yani ma diidan inaa wax la bedelo bedelku mar buu imaan karaa qofku haddii uu dhaliil yeesho xafiiska uu bulshada ugu shaqaynaya hadday dhaliilu ka timaado wax waa laga bedeli karaa dowladda hoose wax waa qabteen laakiinse sidii la rabay inaa wax ay u qabtaan welil uma qaban bulshada gobolka banaadir ku nool haddii ay noqoto dadka dad waxaa jira iska danyaro guryo yaryar magaalada kule laga yaabaa guryahoodii hadda biyaa qaaday sida aan ka wada oo ka wada warqabno dadadka waaweyn waa xiran yihiin meel kasta biyo iyo wasaq baa fadhiya xilligan hadda la joogo magaalada xaaladeedu sida ay marayso ama dayaca ka muuqda maamul wax qaban kara marka hore qofka maaha ina qofkan xafiis layskaga dhiibo laakiinse waa ina marka hore loo raadiyaa shaqadan qofkii soo bartay maamulkeeda garanayay marka anugu isbedelka ma diidanin laakiinse waxaan diidanahay hadda gobolka waa meesha ugu badan oo isbedel kusoo laalaabto mid baa la keena waa laga bedelaa xagga amniga maamulka amniga mar kasta waa la keena waa la bedela lama rabe waxaa la rabaa marka ugu horaysa qof mudan shaqadaas inuu qaban karo bulshadana ay ku qanacsanto u adeegi kara inaa la keena baan anigu aaminsana inta wax la bedeli lahaa isbedel marna faa'iida ma keenayo haye nuur sheekh cusmaan waxa weeye horta waa mahadsan yahay waxaad moodaa meesha uu ka hadlayo iyo maanta meesha waxa ay joogaan isma laha way walaalkay wuxuu ka hadlayaa qof mudan oo bulshada laga soo dhexulayo oo bulshadaas galaangal ku dhexle oo degmooyinka iyo bulshada iyo kulli ku xiran buu isagu raadinaya laakiin taas maanta ma joogtee war shakhsiyaad nin walba gacantiisa ku gabanayo oo ordayo xafiis wax ka qabanaya waxa weye waxaa la doonayaa qofka muhimka ah hawshii dhaqaajin kara in laga soo qabto wey hadduu qaban waayo uu hawshii socodsiin waayo dee waa in laga wareejiyo muwaadiniin kale oo iyaguna waxqabadkiisa iyo ku ka badanba keenaya ayaa jira waana soo dhoweynaya runtiina waa wax runtii mudan in lagu daydo wey ragga hadda yimid xafiiska iyo kuwa kale ka dambeeyana ay ku quusanayaan hadday wax qaban waayaan oo waxa weye bulshadan ay u shaqayn waayaan oo dayaca iyo dhibka walaalkii hadda uu ka sheekeynayo waa isla wada aragnaa maalin walba wadooyinkii inay bulaa adihii iyo waxa wadooyinka xiran yihiin roob in yaroo rooba hadday da'do waddo la mar maleh meel kasta dhib baa ka taagan waxa keenaya waxa weeye ninbaa xafiis loo dhiibaya shaqadii loogu dhiibay ma qabanayo dhibka taasaa keentay marka raggan la bedelay waxaa la rabaa kuwan cusuboo la keenay inaad ku quusataan idinkana raggii sidaas looga bedelay baa idinkale laydinka bedelaya laakiin taymka yareed joogtaan ee xafiiska joogtaan waa inaad wax qabataan bulshadii bilicdii magaalada iyo wanaageedii iyo sharafteedii la soo celiyo gobolka banaadirna inuu maanta quuskeenuu yidhahdo annagu hawshiga waxba kama qaban karno waxay ka mid tahay dayaca iyo ragga xafiisyada laysaga daynayo marka waxaan qabaa aniga in laga rifo mar walba xafiisyada oo waxa weye laga qaado rag cusub lagu tijaabiyo marka ninkii wanaagsan wuu soo baxaya waxaan siinayaa daahir cabdulaahi saynab horta marka xaqiiqda aynu u soo dhaadhacno madaxweynaha xukuumaddan hadda dowladdan jirta siddeetan iyo saddex beri baa u hartay gebigeedaba taym hadda wax la bedelo ama maamul wax lagu sameeyo meel xataa ii sheeg taliyo saldhig xilli la bedelo maaha waa xilli kala guur ah intii kala guurkaas la gaarahayo oo xukuumad cusub imaanayso qofkii hawshan sii wada inuu sii wado baa waajiba saaxiibkay wuxuu dhaliilayaa shakhsiyaad kursi laga bedelo oo laba qof iyo waxaas inta badanna lagu sameeyey laakiinse anigu waxaan dhaliilayaa nidaamkao dhan baan anigu dhaliilaya oo waxaan ku dhaliilayaa dhaqaalaha gobolka soo gala yoomiya iyo waxqabad la-aanta ka jirta ismale marka waxaan anigu aaminsanahay dee dhaqaalaha meeshuu marilaa ha maro laakiinse gobolkan oo dhan baa dayac ka jiraa marka markaynu aragno waddo ama biyo fariisteen ama meel la soo xidhay inaynu qof ku orodno xilka ka qaadno waa laga fiicanya aynu ku baraarugno marka ugu horayso aysan waxaanu imaan waa ina laga sii baaraandegaa waxaan waa wax socdo borsays ah oo degan oo waxa weye maalin walba shaqo dhayliya dowladda hoose maalin walba shaqo dhayliya qabataa wey marka haddii qofkii marka dowladdu ilaan waa xafiisya isku tiirsan gobolka laftiisu waa dowlad kale oo madax bannaan oo iyada lafteeda xafiisyadeedii iyo madaxdeedii iyo shaqada ugu culusna waa runtii iyaga ay saaran tahay dhaliishooda waa ay yeelanayaan haddana maanta wadanku meeshuu ka yimid iyo meesha loo socday wax isu dhowmaa xamar waad ogeydeen iyadoo hal saldhig shaqaynaynin baa soo martay iyadoo degmooyinku ayna shaqaynayn qaarkood oo cadowgu qayb haystaan bay soo martay maanta alxamdulilah waxaa weye toddobiya degmooyinka degmo gobolka banaadir waa wada shaqaynayaan way shaqaa ka socota haddana ninkii xafiiskiisa loo bogi waayo oo lagu arkay inuu shaqadiisii ka gaabiyey waa in xilkii laga qaado way saasna isagiina uu ku raalli ahaado uu shaqadiisii waxaa weye ragga kale hadda yimidna dee iyaga ayay ku qoos qaadanayaan iyagana waa lagaa bedelay war shaqadii qabso islaya way uu ku dayda iyagina oo markaas wax qabad ka imaan laakiin haddii la yidhaahdo dhaliil baa jirto si gudu wada jirta dee dhaliishaas mar walba dhaliil waxaa la doonayaa in lagu saxo oo waxa weye xilka laga qaado marka way isa saxayaan inta dambana daahir cabdulaahi cumar gabagabada doodaan isla soo gaarnay mas-uuliyiinta dowladda waxaan leeyahay hadda wakhtiga yar oo kooban oo haray waxaan anigu hadda aan masalan laftiga isbedel kale inuu xataa imaanayo marka waxaana mas-uuliyiinta dowladda kula dardaarmaya intaad xafiis hoose aad bedelaysaan maamulka ugu sarreeya oo kale inaad fiirisaan baa muhiima oo yani ii sheega shaqada aad ku kaantarooshaan laakiinse marka ay tala dhabaqdo ina meel hoose inta wax laga soo bilaabo qof xafiis laga bedelo qof la keeno inaysan waxba bedeleen marka waxaan kula talin lahaa marka ugu horaysa ha la raadiyo wadadii tan dhaami lahayd oo shaqadan qofkii ku habboonaan lahaa waayo hadda waxaynu intii yarayd oo hadda dhib magaada ka jiray nimankii hore oo xilka laga qaaday waxaan aaminsanahay haddii inta la bedelay lahaa tala la siin lahaa oo la tusi lahaa dhaliilaha meesha shaqadu ay ka jirto inay yani hadda tan xilkan la magacaabay maamulka dadka shacabkaa bulshada shaqooyinkii loo qaban lahaa inay dibudhac ku keenaysa baan anigu aaminsan marka intaydan xil ka qaadin marka hore bal horta dadka aad xilalka haya hala waaniyo baanugu oran laha xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadii xiriirka caalamiga ah iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi dooda gaaban seynab abukar maxamed ayaa nala socodsiinaysay markana dhegaystayaal waxaynu soo gaarnay ammintii aynu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha horyaalada qaaradda yurub toddobaadkan kooxuhu ay ka nasanayeen taa beddelkeedana xidhiguhu waxay ciyaarayeen kulamada qaramadooda oo waxaa qaramada dunidu ciyaarayeen kulamo kala gedisan qaaradda yurub koobka loo yaqaano ueva nations league ayaa lagu tartamayay waxaana haatan gabagabo maraya gurubyada oo markaasi afarta kooxood ee ciyaarta kama dambaysta u soo baxaysa ayaa loolan adag loogu jiraa gruubka koowaad wadamada netherland iyo bosnia herzegovina kulan adag oo yeesheen xulka qaranka ee holland ayaa waxay ku badiyeen saddex gool iyo hal oo xulka qaranka ee bosnia ayaa lagaga guulaystay ciyaaryahan vinaldon ayaa saddexdaasi gool laba ka mida u saxiixay xulka qaranka ee holland wadanka talyaaniga iyo poland oo kulan adag uu dhex marayna waxaa xulka qaranka ee talyaanigu ay ku badiyeen laba gool iyo waxba halkaasi talyaaniga iyo holland ayaa isku haysta ciddii u soo gudbi lahayd ciyaaraha kama dambaysta waxaana u dhiman labadooda min kulan gruubka labaad xulalka qaranka ee belgium iyo england ayaa kulan adag waxay ku yeesheen wadanka belgium waxaana xulka qaranka ee belgium ay ku badiyeen laba gool iyo waxba oo xulka qaranka ingiriiska loogu awood sheegtay ciyaaryahan talisman iyo martines ayaa u kala dhaliyeen golasha xulka qaranka ee belgium laakiin xulka qaranka ingiriiska oo iyagu rajo ka qabay inay ciyaaraha wareega kale u soo gudbaan ayaa haatan rajadaasi ceel kusii dhacaysaa oo belgiumka ayaa u muuqda kuwa iyagu haatan soo baxaya in ay yihiin gruubka saddexaad bortugiiska iyo faransiiska oo kulmay maalintii sabtida ahayd xulka qaranka ee bortugiiska ayaa lagaga badiyey hal gool iyo waxba oo xulka qaranka ee faransiiska ayaa ku badiyey ciyaaryahan angolo canti ayaa goolkiisii labaad ee xulka qaranka ee faransiiska u saxiixay maalintii sabtida ahayd waxaa haatan faransiisku ay ka dhuur sugayaan kulanka dambe haddii ay badiyaan waxay u soo baxayaan wareega kama dambaysta ay afarta kooxood laga filayo in ay u soo gudbaan gruubka afaraada xulka qaranka ee jarmalka ayaa kulan adag oo uu la yeeshay ukraine waxaa jarmalku ay ku badiyeen saddex gool iyo hal oo xulka qaranka ee ukraine loogu awood sheegtay ciyaaryahan leroy asana oo isaguo dhaawac kaga maqnaa kooxdiisa kubadda cagta ee bayer munich ayaa goolka koowaad u dhaliyay halka labada gool ee kalena uu saxiixa ciyaaryahan timo wanan xidiga ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee chelsea oo isagu xilli ciyaareedkan uun kusoo biray jarmalka ayaa waxay u muuqdaan inay iyagu gruubkaasi kusoo bixi doonaan kaalinta koowaad isla markaasina ay afarta kooxood ee soo baxaysa ka mid noqon karaan laakiin xulka qaranka switzerland oo kulan adag la ciyaaray xulka qaranka ee sbain ayaa ciyaartaasi waxaa laba rigoore ka cunay xulka qaranka ee sbain ciyaaryahanka ay ku dhaartaan muddana kooxdu ay ku xisaabtamaysay ee sergio ramos sergio ramos oo ah nin isaga rigoorayaasha uu dhigo ee kalsooni lagu qabay ayaa habeenkii sabtida ahayd aanay sidaasi wax u dhicin oo laba rigoore qarankiisa ka khasaariya taasi oo keentay in sbain ay halkaasi laba dhibcood ku lumiso oo fursadii hogaanka gruubkaasi ay ku qaban lahayd ay halkaasi ku dayacdo jarmalka ayaa hogaaminaya gruubkaasi oo waxa uu leeyahay sagaal dhibcood nin hal kulan ayaa labadan dal u dhiman haddii markaasi ay jarmalku ku adkaysan waayaan guul waxaa dhacaysa markaa in halkaasi ay fursad ka helaan xidigaha xulka qaranka ee wadanka faransiiska dhinaca iyo wadanka argentina haddii aan jaleecana xidigii xulka qaranka ee dalkaasi havier masharano isla markaasina muddo dheer u ciyaarayay kooxaha kubadda cagta barcelona iyo liverpool ayaa waxa uu shaaciyey inuu ciyaaraha isaga fadhiisanayo soddon iyo lix jirkan u dhashay wadanka argentina ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta studiantes oo iyadu ka dhisan wadanka argentina xidigan ayaa waxa uu u saftay xulkiisa qaranka ee argentina boqol afartan iyo toddoba kulan isagoo ciyaaraha kubadda cagtana kasoo bilaabay kooxda kubadda cagta ee river plate ciyaaryahankan havier masharano ayaa muddadii u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee barcelona waxa uu qaaday koobo badan laakiin waxaa laga xusi karaa koobka qaaradda yurub ay ku loolanto ee champions leaga loo yaqaano uu sanadihii labada kun iyo tobankii iyo labada kun sideed iyo tobankii uu la qaaday kooxda kubadda cagta ee barcelona sidoo kale waxa uu ka mid ahaa xidigihii ay soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee westerham united ee muran ka geliyey walaalka wadanka ingiriiska markii lahaanshahooda laysku qabsaday oo sanadkii labada kun iyo lixdii ilaa iyo labada kun iyo toddobadii ayaa isaga iyo ciyaaryahan carlos taves u wada ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee westerham united waxaa kaloo xidigan lagu xusuustaa maalmihii wacanaay uu dheelayay kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyada lafteeda ciyaarta kama dambaysta champions leaga uu kooxda keenay laakiin nasiib daro waa laga badiyey oo waxaa ka adkaatay kooxda kubadda cagta ac milan xidigan ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahan qadka dhexe ka ciyaara laakiin maalmihiisii ugu dambeeyey waxa uu ku biyo shubtay dhinaca daafaca waxaase laysku raacsan yahay inuu ka mid ahaa xidigihii ugu wanaagsanaa ciyaaraha kubadda cagta ee qadka dhexe ka ciyaara dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa maxamuud mascade oo idila sida iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascade oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi cayaaraha balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac nin looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda dowladda islaamka oo sannadkii laba kun iyo shan iyo toban isagoo ku hubaysan qori rasaas ku furay tareen ah nooca xawaaraha sare jara dalka faransiiska ayaa maanta maxkamada lagu soo taagayaa magaalada baariis ayuub al khasani oo u dhashay dalka morocco ayaa si xoogan u hubaysnaa markii uu rasaasta ku furay dad rakaab oo saarnaa tareen u kala safrayay magaalooyinka amsterdam iyo baariis islamarkaana ka gudbayay xuduudka faransiiska bishii sideedaad koob iyo labaatankeedii sanadkii laba kun iyo shan iyo toban nin u dhashay faransiiska mid kaloo u dhashay dalka ingiriiska iyo weliba saddex maraykana oo laba ka mid ah ay milatariga ka mid yihiin hase yeeshee markaasi ay fasax ku jireen ayaa la tacaalay ninkan islamarkaana hubkii ka dhigay khasaani oo da-diisu ay tahay koob iyo soddon jir ayaa ku eedaysan iskuday dil argagixisanimo isagoo ku biiray kooxda dowladda islaamka ee suuriya bishii meey amaba shanaad ee sanadkii laba kun iyo shan iyo toban waxaana haddii lagu helo dembigan uu waajihi doonaa xukunka ugu badan oo ah xabsi daayin xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta la kulmaya madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo hogaamiyaal kale iyaga oo yeelanaya wadaxaajooda ku saabsan dhaqaalaha iyo ammaanka bombeyo hogaamiye diblomaasiyadda maraykanka ayaa sidoo kale ka qayb qaadan doona ubax la dhigayo dadkii argagixisanimada wax ku noqday magaalada baariis la dagaalanka argagixisada iyo halisaha kale ee dunida ku gadaamana ayaa ah mawduucyada wasaaradda arrimaha dibaddu ay sheegtay in bombeyo uu ka hadli doono kulanka uu maanta la yeelanaya macron waa madaxweynaha faransiiska iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda gian yafis ledrain mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa markana aan ku leexana dhegaystayaal dhinacii heesaha dabacsan
idaacadii galabnimo dhegaystayaal oo ay idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waanaga intaa waxaan idin leennahay nabadgelyo